right here on the Voice of America.
subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban f m yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa arbaco shan iyo tobanka bisha januari sannadka laba kun iyo shan iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa shantii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaki iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo bogaadiyey ciidamada puntland ee dagaalka kula jira kooxda daacish waxaan u hambalyaynayaa halyeeyada daraawiishta puntland ee dagaalka adag kula jira cadowga daacish waxaan ugu hambalyaynayaa guulaha waaweyn ee ay ka soo hoyiyeen dagaalkaas iyo furimaha hore ee ay kula dagaalamayaan cadowgaas dowladda federaalka ee soomaaliya waxay si buuxda u garab taagan tahay ciidamadaas geesiyaasha ah
waxaa kalood maqli doontaan dowladda soomaaliya oo sheegtay in in ka badan afartan ka tirsan kooxda shabaab oo horjoogayaal ay ku jiraan lagu dilay howlgallo ka dhacay saddex gobol oo dalka ah iyo qaar ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan jigjiga iyo nawaaxigeeda oo bogaadinaya fursado shaqo iyo adeegyo samafal oo ay ka samaynayaan baraha bulshada halka kuwo kalena ay si aan wanaagsanayn u isticmaalaan qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida dowladaha dhexdhexaadinaya israa'il iyo xamaas ayaa sheegay inay qarka u saaran yihiin heshiis xabad joojin ah oo ka dhaqan qala khaza iyo in la sii daayo lahaystayaasha reer israa'iil ee ku jira gacanta kooxaha hubaysan ee falastiiniyiinta kadib wadahadallo dheer oo ay garwadeen ka ahaayeen maraykanka masar iyo qatar ayay madaxda dowladahaasi arbacadii ballan qaadeen inay si dhow ula socon doonaan hanaanka heshiiska la rajaynayo saacadaha soo socda warka ayaa sheegaya in qarka loo saaran yahay heshiiska xabad joojinta khaza waxaana xaqiijiyey saraakiil ka kala socda xamaas iyo israa'il sidoo kalena waxaa isniintii si hordhac ah usii sheegay rajada heshiiska madaxweyne joe biden afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar maadad al ansaan ayaa talaadadii u sheegay wariyaasha in nuqulka heshiiska loo gudbiyey labada dhinac islamarkaana ay wadahadalladu weli socdaan laakiin sarkaal sare oo ka tirsan xamaas ayaa wakaaladda wararka ee reuters xalay u sheegay in xamaas aysan weli jawaabta ugu dambeysa soo gudbinin sababtoo ah buu yidhi israa'il ma soo gudbinin qariirad muujinaysa qaabka ay uga baxayaan khaza madaxweynaha masar madaxweynayaasha masar iyo maraykanka al-sisi iyo biden ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey gaarista heshiiska xabad joojinta ee khaza waaxda la dagaalanka musuq maasuqa kuuriyada koofureed ayaa shaacisay in aroornimadii hore ee arbacada maanta ah lasoo xiray madaxweynihii xilka laga xayuubiyey ee dalkaasi yon suu yon xarigga yoon ayaa yimid saacado kadib markii ay boqolaal ka mid ah baarayaasha waaxdan iyo saraakiil booliis ah ay galeen hoyga yonsug yool wuxuuna ahaa isku daygii labaad ee ay ciidamada booliska ku galaan guriga madaxweynihii hore kolonyo gaadiidka booliska oo kasii baxaya guriga madaxweynihii hore ayaa laga arkay muuqaallo ay baahiyeen warbaahinta gudaha iyo kuwa caalamiga ah yoon ayaa muddo toddobaadyo ah diidanaa inuu isu dhiibo ciidamada hay-adda la dagaalanka musuq maasuqa ee kuuriyada koofureed kuwaasoo kusoo oogay dacwado la xiriira musuq maasuq iyo iskuday afgembi hase yeeshee qariinadiisa iyo ilaaladiisa gaarka ah ayaa is hortaagay xarigga madaxweynihii hore yoon suyool ayaa saddexdii bishii disembar ee sanadkii hore dul dhigay wadanka kuuriyada koonfureed amar deg deg ah kaas oo haddii uu dhaqan geli lahaa meesha ka saari lahaa xukunka madaniga ah awoodda baarlamaanka iyo booliska taladana ku koobi lahaa keliya madaxweynaha hase yeeshee shacabka iyo baarlamaanka ayaa taasi diiday waxaana ay keentay in saacado kadib uu ka laabto go-aankiisa baarlamaanka ayaana ugu dambeyntii xilka ka xayuubiyey madaxweynihii hore ee saakay lasoo xiray dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageyntaa halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa bogaadiyey howlgallada ka dhanka ah kooxda daacish ee ciidamada puntland ay ka wadaan gobolka bari ee puntland dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in howlgallo ka dhan ah kooxda shabaab oo ay ka fulisay ilaa iyo saddex gobol ay ku dileen in ka badan afartan dagaalyahan oo ama afartan maleeshiyada al-shabaab ah oo horjoogayaal ay ku jiraan xamse cabdi barre oo xalay ka hadlay magaalada muqdisho ayaa si gaara ugu hamaliyeeyey ciidanka puntland dagaalka ay kula jiraan kooxda daacish iyo guulaha ay ka soo hoyiyeen wuxuu sheegay in dowladda soomaaliya ay si buuxda u garab taagan tahay ciidamada puntland wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska xoogga dalka soomaaliyana ay u diyaarsan yihiin sidii ay gurmad ugu fidin lahaayeen ciidamada puntland ee la dagaalamaya kooxda daacish siduu yidhi
si gaar ah waxaan u hambalyaynayaa halyeeyada daraawiishta puntland ee dagaalka adag kula jira cadowga daacish maalmahan gobolka bari waxaan ugu hambalyaynayaa guulaha waaweyn ee ay ka soo hoyiyeen dagaalkaas iyo furimaha hore ee ay kula dagaalamayaan cadowgaas dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxay si buuxda u garab taagan tahay ciidamadaas geesiyaasha ah ee puntland ee dagaalka kula jira cadowgaas waxaan la garab taagannahay hiil iyo hoo ayaan la garab taagannahay wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska xoogga dalka soomaaliyeedna waxay u diyaarsan yihiin in ay gurmad kasta oo loo baahdo in ay in ay u galaan sidii ay u garab istaagi lahaayeen geesiyaashaas dagaalka kula jira cadowga daacish ee gobolladaas
ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa dhinaca kale qaybaha kala duwan ee shacabka puntland ugu baaqay inay ku garab istaagaan ciidamada si ay uga adkaadaan kooxda daacish oo uu tilmaamay in iyaga iyo kooxda al-shabaab ay caqabad ku yihiin dowladnimada soomaaliya waxaan ugu baaqayaa guud ahaan shacabka reer puntland gaar ahaan culimmada isimada siyaasiyiinta ganacsatada ururada bulshada in ay si buuxda u garab istaagaan geesiyaasha la jihaadaya cadowga daacish si ay uga xoreeyaan cadowga keliya ee maanta hortaagan dowladnimada horumarnima horumarka iyo dadnimada ummadda soomaaliyeed daacish iyo al-shabaab iyo khawaarij waa isla khawaariji waa cadowga ummadda soomaaliyeed dalkooda dadkooda iyo diintooda inta
hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa imaanaya iyadoo taliska ciidanka puntland uu sheegay in howlgalkii u dambeeyey ay ku dileen labaatan ka tirsan kooxda daacish islamarkaana ay ku soo qabteen shan dagaalame oo ajnebi ah iyo sagaal diyuuradaha kuwa daroonka ee duuliyaha aan lahayn ee xambaara qaraxyada sida ay qortay wakaaladda wararka ee soomaaliya ee sona oo soo xigatay saraakiisha puntland ee hogaaminaysa howlgalka ka dhanka ah kooxda daacish dhinaca kale wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya ayaa sheegtay in howlgallo ka dhan ah kooxda shabaab oo ay ka fuliyeen gobollada mudug hiiraan iyo jubbada hoose ay ku dileen in ka badan afartan ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo horjoogayaal ay ku jiraan afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya abuukar maxamed xasan oo faahfaahin ka bixiyey howlgallada ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay la kaashatay ciidamada deegaanka iyo kuwa ka tirsan maamulada agaga laga fuliyey
kow waxaan ka warbixinaynaa howlgal barakaysan ay fuliyeen ciidanka mujaahidiinta ee xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka mujaahidiinta deegaanka oo iskaashanaya oo ka baxa magaalada baxdo ee gobolka galgaduud ayaa waxay gaareen magaalada camaara ee gobolka mudug waxayna ku khaarijiyeen ku dhowaad shan iyo toban dhaqaqabe isugu jiro horjoogayaal iyo dhagarqabayaal ka tirsan kooxda khawaarijta alhabaab sidaasoo kale waxaa howlgal barakaysan ee qorshaysan ka dhacay deegaanka budbud howlgalkaas waxaa iska kaashaday ciidanka deegaanka ee xaqudirirka ah ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee halkaas ku sugan waxayna ku dileen ku dhowaad kow iyo toban dhagarqabe oo ka tirsan khawaarijta alhabaab oo qorsheynaya inay weeraraan fariisamaha ay ku leeyihin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka daraawiishta jubbaland iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan kumaan doosta danab ee xoogga dalka soomaaliyeed u iskaashana ayaa waxay howlgal sifeen iyo nadiifin ay ka sameeyeen deegaanka lagta caanoole waxayna ku burburiyeen khawaarijta alhabaab waxa ay ku maleegayeen halkaas sidaasoo kale ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka u iskaashanayo ayaa waxay howlgal barakaysan ka fuliyeen beerayabaal jicibow iyo biyo madoobe iyo deegaano kale oo ka tirsan webiga jiimka webiga ee gobolka hiiraan waxayna ku dileen in ka badan labaatan dhagarqabe oo abaabulayay weerarka dhanha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dadka shacabka ee ku nool gobolka hiiraan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaha shacabka soomaaliyeed oo xaquudirirka ah iyo ciidanka deegaanka oo difaacanayo maalkooda iyo naftooda iskaashana ayaa waxay ku laayeen halkaas khawaariid isku abaabulaysay inay weerar ku qaadaan ummadda soomaaliyeed si ay u daadiyaan dhiigga islaamka sidaasoo kale waxaan rabnaa inaan bogaadin iyo xooha mahad celin u dirno anigoo ku hadlaya afka wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka daraawiishta puntland oo howlgal sifeen ah iyo burburin ah ka waday deegaanada puntland sidaasoo kale waxay gacanta ku dhigeen sagaal daroon oo isugu jiro kuwa basaaso iyo kuwa qaraxyada fuliyo ciidanka puntland ayaa waxay sameeyeen howlgal sifeen ah burburin ah dib uqabasho ah oo lagu xoreynayo maamulka puntland howlgallada ka dhanka ah kooxda shabaab ee ilaa hadda socda ayaa xooggooda dowladda soomaaliya ay kii ka soo bilowday gobollada dhexe ee dalka waxayna kaga qabsatay deegaano badan oo kooxda shabaab ay muddo ka badan shan iyo toban sano gacanta ku hayeen laakiin weli waxaa jira meelo ka mid ah gobolladaasi oo kooxda ay weli ku sugan tahay inkastoo bilihii lasoo dhaafay ay yaraadeen weeraradii ay sida joogtada ah ugu qaadayeen xeryaha ciidamada dowladda jabuuti ayaa maalmahan ku guda jirta dhammaystirka howlo isugu jira dib u dhis iyo dayactirka jidka laamiga ah ee isku xira jabuuti iyo ethoobiya waxaana adeega jidkan boqolkiiba siddeetan isticmaala baabuurta xamuulka ee markaasi isaga kala goosha dalalka jabuuti iyo ethoobiya warkan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda ramadaan muuse
gaadiidka baabuurta xamuulka sida ee u kala socda jabuuti iyo etoobiya ayaa habeen iyo maalinba qulqula jidadka aadka u ballaadhan ee looga kala gudbo xagga xuduudaha kala duwan ee isku xidha labadaasi dal ee dariska dowladda jabuuti oo ay matalayso hay-adda dawligee ka tirsan maamulka dekadaha iyo agaga ka madax bannaan cashuuraadka d p c r jabuuti bor corridor road ayaa ku guda jirta howlo culus oo hadda lagu wado in lagu dhammaystiro wakhtiyada dhow ee soo socda howlaha iskugu jira dibudhiska iyo dayactirka jidka ugu ballaadhan ee isku xidha dalalka jabuuti iyo etoobiya jidkaasi oo ka kooban masaafad lagu qiyaaso ku dhowaad laba boqol iyo konton kilomitir oo xidhiidha ayaa inta badan dhex jeexa gobolka dikhil ee xagga koonfur galbeed kaga toosan dalka jabuuti jidkaasi oo lagu magac daray national road one ee n r one amba rut national a ee r n a ayaa hadda waxaa ka socda howlo culus oo qalabka dhismaha waddooyinku ay si xoog leh uga shaqaynayaan jidkaasi laamiga ee ka gudba xuduudda dalka agaasimaha guud ee hay-adda d p c r jabuuti bor corridor road cabdi ibraahim faarax ayaa iga waramay howlahaasi dariiqan eran one horta waxaa broojeyo badanna waa laga soo sameeyey oo dariiqa ku saabsan waxaa jiray kokagallaafi laga soo bilaabo ilaa daagaru labaatankii kilomitir oo waqti dhow la furay oo imika de nadiifa waxaa socda imika daagaru meesha ku dhammaaday brojegii hore ee japonega ilaa galaamo amba ilaa dikhil waxaa ka socda imika shaqo maarta dibudhisa oo shirkad ay wado c c c c ay wado waa aragteen kaan siduu u socdana de waqti dhow dariiqaasi ku dhammaan doona saa u aragteena intii kalena waxaa ka socota shaqooyin amba daayactir amba dib badho saabka amba guddoomiyaha gobolka dikhil ee dalka jabuuti xasan cabdi rooble ayaa ii faahfaahiyey qaabka reer dikhil ay uga faa'iidaystaan howlahan gudoomiyaha golaha maamul ee gobolka dikhil mahad xuseen axmed ayaa isna ii sheegay qaabkay u socdaan howluhu jidadka kooridoorada ah ee ka gudba xuduudaha dalka jabuuti ayaa ku fadhiya muhiimad gaara iyagoo isku xidha marsooyinka ay ka soo degaan badeecaduhu goobaha ka madax bannaan cashuuraadka iyo xuduudaha dalka jabuuti waa kan mar kale agaasimaha guud ee d p c r jabuuti bor corridor road cabdi ibraahim faarax oo iga warramay ahmiyaddaasi dariiqadan wadankeena jabuuti waxay ka qayb galaan waxay leeyihiin blas muhiima isdhexgalka dhaqaaleed ee etoobiya iyo jabuuti amba wadanada geeska bari badda aan lahayn sida ka socda imika wadan imikaba waqti dhow isticmaali doona amba imikaba bilaababa isticmaali doona imika south sudan oo kale wadano imika badan lahayn sida uganda rwanda dariiqadan muhiim bay u yihiin muhiim bay u yihiin isdhexgalka dhaqaale waxa keligeed warin laha waxbaan aan ku haddana aan ku biirin laha waxbaan dariiqeenu dariiqada anaku aan jabuuti lahayn horta waxa lagu ammaanay weyn waa ammaan wadano kale oo imika kooridooro kale haddaa la eego gaariyadu kolkay ka soo baxaan gawaaridu kolkay ka soo baxaan marsooyinka de gaarigu wax dhibaatooyin badan bay la kulmaan nuuc kasta de waxa waxaa jira kooridooro gaariyadu kolkay ka soo baxaanba marsooyinka ay askari la socoto ay ilaaliso laakiin annagu alxamdulilah waa muhiimada weyn waa ammaan gaarigu uu ka soo baxay dekadii dariiqii wuxuu ku marayaa ilaa uu ka baxayo wax dee nabad buu ku marayaa waa nabadda alxamdulilah nabadda baa muhiima iyo da shaqooyin badanana way ka socdaan jabuutina wadankeenuna balaasku ku lahaa adduunka si fiican buu u ciyaarayaa oo albaabkii geeska bariga africa si fiican buu u ciyaaraya waxaa taa muujinaysa de marsooyinkeenna iyo muhiimadda ay siiso wixii maaragtay kaabayaasha dhaqaalaha wadankeena rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti
qaar ka mid ah dhallinyarada deegaanka soomaalida ee ku dhaqan magaalada jigjiga ayaa bogaadinaya in ilo dhaqaalo ay ka helaan baraha bulshada kuwaasoo ay ku maareeyaan noloshooda horumarna ay ka sameeyaan sidoo kale waxaa jira iyagana dhallinyaro qaab samafal uga faa'iidaysta barahooda bulshada iyagoo kusoo bandhiga dadka dhibaatooyinka ay haystaan si loo caawiyo laakiin waxaa jira kuwo kale oo aan si wanaagsanayn u isticmaala baraha warkan waxaa jigjiga ka soo diray maxamed cabdiraxmaan gata
inkastoo isticmaalka baraha bulshada uu muddooyinkii lasoo dhaafay deegaanka soomaalida ka noqday balwad ay qabatimeen dadka intiisa badan haddana magaalada jigjiga waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku soo badanaya dhallinyarada shaqo abuur ahaan uga faa'iidaystay isticmaalkooda kuwaasi oo ka sameeya lacago ay noloshooda ku maareeyaan lacagaha xaysiimaha laga helo facebook youtube oo jaan go-an hadba inta ay la eg tahay daawashada muuqaalada lagu baahiyo baraha bulshada ayaa noqotay il dhaqaale oo dhalin badan kaga maarantay shaqooyinkii kale oo sida loo helo ay adag tahay cabdixakiin gamaadiid waa wariye horey uga soo shaqeeyey tiifiye kala duwan oo deegaanka ka howlgeli jiray haatanna waa mid ka mid ah dhalinta ay ku xidhan yihiin dadka ugu badan deegaanka soomaalida waxa uu idaacadda v o sheegay in dhaqaalaha ka soo gala bartiisa gamaadiid midiya iyo lacagaha xaysiinta ah ee uu siyaabaha kala duwan uga helo shirkada uu ku maareeyo nolosha qoyskiisa waa mahadsan tahay warbaahinada hadda aan gacanta ku hayo markaa social media digital media ah oo ay gamaadiid media iyo go media yihiin haatan waxay haystaan kontaraadyo shirkado bangiya ay kamid yihiin waa sidaa sheegtay marka laga tago facebooka lacagaha kasoo dhaca shirkadaha agrimentin ugula jira oo ay kamid ahaayeen shabeella bank iyo sidoo kale shirkada la yirahdo rash micro finance iyo sidoo kale ebir dhammaantood waxay ahaayeen shirkadaha ilaa haatan aan la shaqeynay ganacsiyo way jiraan iyagana na dhexmarsada xaysiisyada laakiin kuwa hadda ugu waaweyn shirkadahaas ay ahaayeen oo aan la ahayn iyaga laftooda bartner agreement aan galnay marka iyagana taasi way way jirtaa oo dhaqaalaha marka laga tago bartnerka in dhankan kalena agreementiyo shirkadaha lala galana iyo lafteeda waa fursad jirta oo aan hadda inaga aan markaasi aan kala shaqeyno shirkadaha gabadiid dad badan waxay aaminsan yihin baa laga deegaanka ah in keliya lagu tiirsanaan karo in dowlad loo shaqeeyo ama hay-ad loo shaqeeyo idinkuna waxaa tihin hadda yani dhalinyarta hadda hormuud ku ah dhalinyarta kale ee baraha bulshada ka sameynaya sida dhaqaalaha sidee dhalinyartaas kale loogu dhiirigelin karaa ama aad yani ugu dhiirigelin kartaan in goobtan ay tahay goob laga maarmi karo cid walbo inaad cid u shaqaysaba waa maasantahay weriye sare gaataa adiga iyo bahda v o a waa maasantihiin aniga fikraddaas waan qabaa weliba dhalinyaradan waan kula taliyaa haddana fursaddan waxaa u faa'idaysanayaa dhalinyarada soomaaliya meel kastay joogaan ama cid kastoo afka soomaaliga fahmaysa inay dhaqaalo ka sabayn karaan online-ka ma dhahayo keliya facebook iyo waxaa jiro online-ka haday website noqoto hadday noqoto aalado kale oo lacaga laga samayn kara jiro laakiin waxaa jiro online-ka fursado fara badan oo yaala internet-ka aan dharaahda weliba internet-ka marka laga yimaado qarashaadka ay dhallinyaradu sida tooska ah uga helaan baraha ay isticmaalaan waxaa kale oo jira shakhsiyaad uga faa'iidaysta caawimaadda dadka tabaalaysan iyo arrimaha samafalka nasridiin cabdi cabdulaahi waa shakhsi caan ku ah samafalka dadka baahan isaga oo adeegsanaya baraha bulshada oo dadka meelo kala duwan jooga ay lacago kusoo hagaajiyaan si loo gaadhsiiyo dadka masaakiinta ah ee dhibaataysan waxaan u dhaxaynaa dadka ilaahay gacantooda wax soo geliyey iyo dadka masaakiintae ay waajib nagu tahay inayn waxa weyaan mar walba aynu tarno wixii awooddeena in ku dhaanno marka waxa weyan saasaynu ku joognaa baraha bulshada niyola horta waa su-aal fiican badanaa maya waxaan baahinaa muuqaal dad waxaa jira muxusiniina khayr siiyey oo dalka gudihiisa iyo dibadiisaba jooga kuwaasoo mar walba nagu soo aamina lacaga kala duwan dadkaasaan waxaweyaan nagna sikadiis ah u gaadhsiinaa hadba qofkaan aragno inuu dhibaataysan yahay baanu raadinaa markaa saasaanu ku guddoonsiinaa muuqaal ahaanna waxbaan kusoo baahinaa wallaahi horta barnaamij aad u fiican bay u arkaan oo heer waxaanu soo gaadhnaa dee ay ummaddu ayna raadiso aad ay noo raadiso haddana waxaweyaan barnaamijka aad loo kala helin oo aad loo raadiyo waxa weeye saas weyaan xilli shaqala-aantu haysata dhallinyarada deegaanku ay tahay mid xoogan oo ka muuqata goobaha la isugu yimaaday ee barkulanka bulshada waxaa arrintani ay noqonaysaa tallaabo ay dhallinyarta qaar kaga dhuuman karaan ama la'aanta balse ma tahay shaqo rasmi ah oo lagaga maarmi karo xafiisyada dowladda iyo hay-adaha madaxa bannaan su-aashaas ayaan weydiiyey cabdixakiin gamaadiid ha waa laga maarmi karaa sababta waxaa weeye dowladdu weliba deegaankeena marka laga hadlo lacagaha dadka qaataan waa lacaga aada u yar waxaad arkaysaa qof bil dhan shaqeeyey waxa uu qaadanayana boqol doolar kama badna qofka ugu mushaarka fiican markuu deegaanka joogo boqol doolar u qaataa haddana waxaa laga yaaba qofka guriga kirada ku jira keliya inay boqol iyo konton doolar tahayba oo cuntadii iyo wixii kaloo dhasii dhaman yihiin marka baahidu marka dadkeenu waxay kaga bixi karaan in ganacsiyo la sameeyo gaar ah inkastoo baraha bulshadu ay yihiin seef laba af leh hadba sida loo adeegsado haddana waxaa jira walaac xoogan oo dadka qaarkii ka muujinayaan kuwaasi oo ay ugu horeeyaan arrimaha lidka ku ah dhaqanka suuban ee habu isticmaalka baraha bulshada nimco cabdirashiid waa bara sare oo culunta arrimaha bulshada ka dhigta jaamacadda jigjiga ayaa ku doodaysa in loo baahan yahay xeerar xakameeya dadka sida qaldan u isticmaala baraha bulshada dhibaatooyinka laga dhaxli kara waxaa kamid ah nacayb foqoob kala sareyn oo bulshadu kala wacyiin kala sareeyaan way keeni kartaa oo maanta o dhan negative aragtid horumarkaaga iyo wixii aad arkis o dhan baa daboolmaya akhlaaq xumo shaksiyadaadi inay xumaatana waa laga dhaxli karaa horumar la-aanna runtii waa laga dhaxli karaa iyadoo qof maanta o dhan wax xunuun ku foogan goorma wax qabsanaya ugu dambeyn maxay tahay talada ama xalka aad soo jeedinayso qodobka koowaad oo ah in wacyiga bulshada kor loo qaado wacyigelin la sameeyo trainino la sameeyo loo sharaxa waxaan inuu xun yahay loo sheego in lala xisaabtamo runtii oo dee qofka dii si fiican inta loogu sheego wixii adana uu ku dhaqmo ay xisaabtamaa meesha imanaya in kor loo qaado fariimaha wan wanaagsan sidoo kale in nafta qofka bini-aadamka la xakameeyo bal xagga damiirka laga soo maro la yidhaahdo waxaan miyin wanaagsan yahay isku soo wada duuboo fursadaha dhaqaale ee yaalla suuqa baraha bulshada ayaa u muuqda goob ay dad badani hadda ku baraarugeen walow ay jiraan caqabado ay kala kulmaan bangiyada dalka etoobiya oo aan u saamaxaynin lacagaha soo dhex mara baraha bulshada maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
haddana waxaad ku soo dhowaataan hees uu ku luuqeeyo maxamed ibraahim gacan
رصوص بار يدورو طيو قلبي جاي heestaasi deeqay walaal ee hadda uu ku luqeynayo maxamed ibraahim gacan balse uu ku luuqeeya oo rasmiga u leeyahay axmed cali cigaal ayaan kusoo afmeeraynaa idaacaddeenii subaxnimo tan iyo idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo
Ramadi